halkani waa laanta afka soomaaliga ee v o a waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo efemyada magaalooyinka soomaalida qaarkood dhegaystayaal waxaad haatan ku soo dhowaataan barnaamijyo ku saabsan daryeelka carruurta iyo madadaalada dhallaanka ugu horrayn ku soo dhowaada barnaamijka kulanka waalidiinta dhegaysi wacan
kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaasha hawada nagala xiriiray ku soo dhowaada barnaamij cusub oo aan uga magac darnay kulanka waalidiinta waa barnaamij toddobaadla ah oo aad ka heli doontaan talooyin ku aadan sidii aad waalid ahaan carruurtaada u heli lahaayeen barbaarin wanaagsan magacaygu waa cabdi axmed waxaan ahay aabe saddex carruur ah leh dhammaantoodna da'doodu ka yar tahay siddeed sano barnaamijkan iyo kuwa xigaba waxaan la kulmi doonaa waalidiin dadka xanaaneeya carruurta khubarrada ku takhasusay barbaarinta carruurta macallimiinta dhakhaatiirta iyo waxgarad kaleba si aan u ogaado jawaabaha su'aalaha ugu ad adag dhanka barbaarinta carruurta sida maxaan samayn karaa si carruurtayda ay u bartaan xushmadda iyo dhaqanka wanaagsan sideen u edbiya carruurtayda haddii ay qalad sameeyaan waa maxay cunnada wanaagsan ee habboon in da'yarta la siiyo iyo weliba sideen ula tacaali karaa dhaqamada carruurtayda yaryar waxaad naga maqashaan dalalka kenya soomaaliya jibuuti iyo etoobiya waxaan idinka doonaynaa inaad nala soo xiriirtaan tusaale waxaad rabtaa inaad weydiiso su'aal khubarrada halkan aan kula kulanno miseba waxaad haysaa talo caawin karayso waalidiinta kula midka ah mar walba waxaad ogaataa in kani uu yahay kulanka waalidiinta waxaad nagala soo xiriiri kartaan oo aad fariimaha watsapka noogu soo diri kartaan nambarka ah blas labo shan afar toddoba saddex labo eber saddex labo toddoba saddex sagaal waxaad sidoo kale nagala soo xiriiri kartaan facebook ciwaankayagana waxaa weeye kulanka waalidiinta inta aanan barnaamijka horey usii gelin intiina carruurta yaryar haysataa waxaad dhegaysi gaara u lahaataan barnaamijka kan xiga oo loogu magacdaray sesami sheko sheko dhabti waa barnaamij xiiso badan oo leh madadaalo iyo weliba qaybo waxbarasho oo taxano ah waa sida tan oo kale runtii waa barnaamij xiiso badan leh sida aniguba aan maqlay hamoogaan inaad la dhegaysato carruurtaada wuxuuna bilaabmayaa markuu barnaamijkan dhammaado waa tahay haddaba aan ku bilaawnay barnaamijka kulanka waalidiinta maanta ee waxaana soo ururinay aragtiyo dadweynaha ku kala nool dalalka kenya soomaaliya etoobiya iyo jibuuti waxaana weydiinay carruurta yaryar maanta maxay kaga duwan yihiin kuwa sabanadii hore dhaqan ahaan iyo akhlaaq ahaanba waxayna ku jawaabeen sida tan magacaydu waa nuur abikir oo joogo nairobi caruurta simani caruurta hadda joogo waxay ugu duwan yihiin markii la akhlaaq ahaan caruurta hadda la joogo luuqadada ay ka tageenba wax luuqad aqaana maaha magacaygu waa amran cumar cabdi cusmaan waxay kaga gedisan yihiin kuwii hore iyo kuwan marka la eego kuwii horea ka maqal dhawaa kuwii hore may arki jirin waxyaaba ay ku mashquulaan waxay isku maaweeliyaan kuwa laakiin maaweeladiibi tv ha noqoto internet ha noqoto ama mobil isticmaal ha noqoto ama waxay doona noqoto waxyaabo badan bay ku isticmaalaan kuwii hore laakiin may haysanin waxaasoo dhan xagga marka la eego xagga maqalka iyaga kaga dhawaa kuwani laakiin iyagaa isku mashquuleeba adigii u yeedhayaaba lagu joojinayninba waa laiska sii socdaa ama hebelow adigoo lababa qof kalena loo hadlay sidoo kale lagaa dhigaya horta waxaa weeye ilmo walba waalidkiisa ilmihiisa suu ka dhigo unbuu noqotaa hadday hadda tahay iyo hadday dhaqan hore tahayba laakiin dhaqankii hore oo soomaalida waxa weye aad bay u ixtiraameen waxaa laga yaabaa qof weyn hadduu soo maro meeshuu yidhaha war waxaa iska daaya in ilmuhu joogsado laakiin maanta markaad tira war waxaan iska daaya in adiga cay lagugu bilaabo ayaybay jirtaa marka waxa weye horta taas waxaa weeye aad baa moogtay taas de moogtay carruurta yaryar moogtay dhibaato weyn kaa ugu haysata waayo aloo waalid haddeer haddaanad ilmo yar isdilaya war iska daaya haddaanad isdilina ama iscaayina ama hooyadaa waxaa ku saba isaga u tiraahid mid ilaahay u naxariista mahe waxaa laga yaabaa inay adigii kusii maagaan baa laga yaaba adigii aflagaado kuu geysta waa aragtiyo wanaagsan oo dad badan ay jawaab u heli waayeen si aan su'aalaha iyo kuwo kaleba jawaab uga helno waxaan waraysi la yeelanay maxamuud axmed muuse oo ka faallooda arrimaha dhaqanka iyo taariikhda soomaalida ku soo dhowaa barnaamijka maanta aan ku horrayno maxaa kaaga bax fikradaha kala duwan ee waalidiinta aynu soo waraysanay cabdi axmed marka hore waa ku salaamayaa salaan kadib waan dhegaystay walaal raayi ururinta markaasi bulshada soomaaliyeed qaybo ka mid ah waa ku taageersanaya runtii berigii hore markaynu eegno bulshada soomaaliyeed waxa weeye madax meel ka sarraysa oo la salaaxaa ma jirto waalidiintu ama odayaashu waxay ahaayeen hormuudka ama waxaweye kurka bulshada soomaaliyeed ayay ahaayeen waalidkuna wuu ka saxag jirayba hadda waxaa meesha ka baxday xushmaddii iyo ixtiraamkii waalidka loo hayay waa maxay dhaqankii hore wanaagsanaa ee aan lagu arkin carruurta maalmahan dambe waa mahadsantay cabdi runtii dhaqankii wanaagsanaa markaynu soo qaadano hadda wuu wanaagsan yahay waan haysanaa dhaqankeenii laakiinse waxaad moodaa waxyaaba fara badan oo dadkii hore ay haysteen oo kuwan dambe ayna haynin tusaale ahaan luqadda oo kale markaa soo qaadano luqaddu waxa weye waa furaha keliya dhaqanka uu leeyahy ilmihii haddii afkii soomaaliga uunan haysanin waxaa halkaasi ka soo baxaya in total waxa weye sidii dharka uga dhex baxayo sidii qof qaawan oo kale ayuu hadda ilmihii nin soomaaliga u yahay waaye maxaa sababay in carruurta maanta ay lumiyaan dhaqankii suubanaa ee bulshadeenna soomaaliyeed caanka ku ahayd and waxyaaba badan baa sababay waata koowaado waxa weeye isbedel dhankii deegaanka ku yimid waxay noqdeen dad waxa weeye magaaloobay maadaama magaalo ay soo galeen dhaqankii waxa weeye wuu milmay oo waxa dad kalaa markaas waxa weye soo galay oo dhaqan magaalo baa meesha ka yimid oo xagna kii baadiyaha wa- xa- baadiyaha ka wata xagna ka wata kii magaalada oo dad kaloo waxa weeye awla hore ayna ciyaalkii hore la noolaan jirin ayaa dee hadda ay la noolyihin sida tusaale ahaan oo kale soomaalida kale waxaan soo qaadan karaa een, dhanka ganacsi oo kale waxay xiriir la lahaayeen dadka carabta ah dadkiiba waxa weeye ayaan isdhex galnay magaaladii markaa nimid marka een, waxaa kaloo een, iyadana saameyn weyn ku yeeshay dhan- dhanka diinta Ee, carabtii saas waxa weeye markaa kusoo degeen oo dadka isdhexgalka ay ku yimaadeen marka een, waa qodobka labaad qodobka saddexaad waxaynu odhan karaa een, burbur ku yimid markaa een, jumhuuriyaddii een, laysku oran jiray magaalada koonfur iyo waqooyi oo burburtay iyaduna oo dadkii markaas waxa weeye ay ka soo hayaameen ilaa ay galeen magaranaysa ii sheeg caalamka meel kasta ay tegeen irbad bad ku dhacday oo kale ayay hadda yihiin marka runtii een, dee ilaahay baa u muqan marka muhiimad intee la eg ayay leedahay in carruurta yaryar la baro dhaqanka wanaagsan runtii een, marka arrin la rabo waxa weeye in wax laga qabto waxaa la eegaa een, ubaxaa la eegaa ama bilowga ayaa la eegaa marka runtii waan hoos laga soo bilaabaa Een, kow waxa weeye waan guriga laga bilaaba guriga waa inu noqdaa guri markaasi dhaqan uu ka muuqdo dhaqan soomaaliyeed waa in horta kow gurigu lahaada waa in labada waalid ay yihiin laba waalid oo iyagu markaasi een, dhaqankii yaqaana Een, runtii way joogaan ilaa hadda waxa weeye ee, hooyooyinkaas iyo aabayaasha aan tilmaamaya guryaheenni way noo joogaan bulshadana waxa weeye waxay markaasi wax- ay kusoo kordhiyeen ubad dhaqankii haystaa laakiinse dhanka kale waxaa jira waalid isagu markaasi een, dhaqankii aan haynin oo aan waxba ka aqoonin Ee, halka een, filim waxa weeye ay u daarayaan ilmaha oo kaga tegayaan ku aamusinayaan ama moobeelka inta u dhiibto ay isaga jeedinayso si waxa weeye een, eh, ay hawsheeda kala qabsato marka arrimahaas waxay keeneen in ilmihii marka uu ku barbaaro wax cusub oo waxa weeye aanu markaasu garanayn iyay mas-uuliyaddiisa tahay in carruurta ay fahmaan dhaqankoodii hore ee wanaagsanaa Eh, mas-uuliyadda een, labaan u qaybinaynaa Eh, waa kow waxa weye waa waalidka marka labaad waxaa iskale cidda markaasi waxa weye bulshadaas waxa weeye indheer aqoon-yahan u ah ama indheer garad u ah ama odayaal u ah haddii ay noqoto kuwa waxa weye maamul ku jira iyo- iyo kuwo kaleba laakiinse waxa weeye asaliyan waa in waxa weye waalidku noqdaa waalid isagu markaasi yaqaano dhaqanka oo tarbiyadda waxa weeye ilmaha inta uu dhabta ku jiro waxa weeye ama uu dhabaqa yahay ilaa inta waxa weeye uu tafta hooyada haysto inuu ka soo baxo hagaag marka sidee waalidiinta u soo nooleyn karaan dhaqankii ka lumay owlaaddooda islamarkaana ugu barbaarin karaan dhaqanka suuban gacmood jilba wax ku gooyaan baa layidhi waxaa loo baahan yahay waalidku in iyagu laftigooda ay iska warhayaan soomaalidu dhaqan fiican bay leedahay waa waa dee inta badan waad iga- war maxaad sheegtay baad maqlaysaa mar kasta waxa weeye soomaalida ay isu timaado hebelow maxaad sheegtay waa waa dad waxa weeye mar aad xagga iska warhaynta is og marka hooyooyinka iyo aabayaashka oo iska warhayaan keliya waxaa ka maqan uun in ay samaystaan barnaamij waktigooda ay siiyaan waayo culays si kaloo fara badan baa saaran dhankii waxa weye noloshaa saaran ilmaha siduu ku korin lahaa siduu ku barbaarin lahaa laakiinse haddii ay samaysan lahaayeen wakti uu waalid kasta uu gelin lahaa bal inuu waxa weye ilmihiisaas waxa weye ula soo fadhiisto oo uu la sheekaysto oo bal maanta weydiiyo maxaad qabatay maxaad samaysay Ee, sheekooyinkii waxa weye magaranaysaa taariikhii hore uga soo sheekeeyo uu la saaxiibo ilmihiisii waa waa very important soomaali haddaan nahay waalidiintu baa isu taga sheekaysta soo kala taga laakiinse haddii ilmihii ilmihiina guriga kaga soo tegayaan marka haddii ilmihii isu keeni lahaayeen oo halkaa ugu wada sheekayn lahaayeen waxay noqon lahaayeen bulsho markaasi is-og oo maasha allah waxa weye wada socota waa tahay iminkana bal aan eegno su'aalaha qaar ka mid ah waalidiintu ayna soo weydiiyeen waxaana mar kale ka jawaabi doono maxamuud axmed muuse cabdifataax axmed oo jooga magaalada nairobi waxa uu weydiinayaa sidee carruurta loola tacaali karaa si uu uga suulen dhaqankooda Een, eh, aad buu mahadsan yahay Een, runtii waxaa loo baahan yahay een, carruurta si dhaqankooda ayna uga suulin laba arrimood waa in marka guriga ay joogaanna waxa weeye een, dhaqankii lagu hayo oo inta badan waxa weeye waalidka waxa weeye ay magaranaysaa gacanta ku hayaan marka ay bannaanka u baxaan oo waxa weeye iskuulaad ay galaanna waa in waxa weeye iskuulkii oo ay ka helaan dhaqankoodii Een, tusaale ahaan hadda een, markaynu aragno ardayda waxa weye soomaaliyeed ee iskuulaadka dhiganaysa Ee, hadda halka aan joogno oo kale way adag tahay waxa weeye dhaqankoodii ma helaan Een, iskuulaadka waxa weye hadda magaalada nairobi oo kale hadda aan joogno aad igu wareysanayso Een, carruurtu haba yaraatee waxay naga tagaan lixda iyo barka subaxnimo waxayna nagu soo noqdaan shanta iyo barka galabnimo markaan dib waxa weeye aan isu waraysanana waxay ii noo sheegayaanuun in intaas waxay baranayeen kumana jirto wax la dhaho waxa weeye culture haddii laga tegi waayo maadada waxa weye i i diin diiniga irida ayaa waxa weye ay qaataan marka habeeraate dhaqankii meesha ma yeelno waxaana loo baahan yahay iskuulaadkii loogu daro si waxa weeye dhaqankii xaggana ay ka helaan xaggana ay ka helaan ugu dambeyn ridwaan axmed oo jigjiga jooga wuxuu leeyahay waxaad malaysaabay in waalidiinta ayba u dhadhaqaaqin arrinkan oo mas-uuliyadba isaga saarin inay baraan dhaqanka suuban carruurtooda marka adigu ma la qabtaa fikirka walaalkaa isagu jigjiga jooga su-aashaas waxa weeye aragtaas hadda soo gudbi anugu lama qabo runtii ummadda soomaaliyeed ilaa hadda waa ummad ishaysata si kasta ee u burburtay haddana meesha keliya ilaa hadda waxa weye ay kasii nooshahay waa dhaqankii wey marka anu fikraddaas lama qabo waalidku waxa weye ilaa hadda waxa weye ilmihiisa xil buu iska saaraa de sideedabana waxa weye dad islaamaa nahay dhaqankeenu boqol kiiba sagaashan iyo sagaal wuxuu ku salaysan yahay diinta buu ku salaysan yahay marka runtii waalidku ilaa hadda kaalintoodii ama doorkooda waa ciyaarayaan intaasi waxaa inoogu dhan barnaamijka maanta ee kulanka waalidiinta ha ilaawina in carruurtii inaad u diyaargaraysaan barnaamijka sesame sheeko sheeko oo kan xiga aad iyo aad baad u mahadsan tihiin dhegaysiga barnaamijka iyo sida aad su'aalaha nooga soo gudbiseenba inta aanan barnaamijka gabagabayn waatan eedu abyan iyo xikmaddeeda maanta soomaalidu waxay ku mahmahdaa wax la dhalay iyo dhul ayaa loo marti yahay waalidnimaduna waa xil weyn oo haddii aad carruurtaada dhaqanka wanaagsan ku barbaariso adigunbaa u aayaya sida xikmadda maahmaahda maanta ka muuqatana wax la dhalay iyo dhul baa loo marti yahay dabcan iyaga ayuunbaynu maanta wixii ayn gashanno berito dib uga helaynaa martina u nahay ee waalidiinay fiiro gaara aynu u yeelanno si aynu berri ugu ayno awlaaddeenna ilaa iyo barnaamijka kan xiga waxaan idin leenahay nabadgelyo
weli dhegaystayaal waxaad nagala soconaysaan laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka madadaalada carruurta ee sisimi sheeko sheeko waana kan ee dhegaysi wacan
kaga jirnaaye onkadku waa cod keliya ee wax ukuma yeela yeelmo waa maxay waxaasi albaabkaa la garaacayaa sug yelmo oo soo eegayaa ciduu yahaye
hayenbeko anigu dariska ayaan ku sugnaa markaan u dahay
beert soo gal gudaa intaadan qoyin
mahadsanid hayeelmo
aniguna waxaan u sheegaya onkadkii inuu yahay cod oo keliya uusan waxba yeelaynin hagaag unkadku dhawaq iyo cod cabsile ayuu leeyahay mararka qaarkood waan baqaa balse waxaan degnaansho dareemaa markuu qof habisiiyo taasina waxay iga caawisaa inaan ku suganahay meel amniya haddaba ma jeclaan lahayd in hab lagu sii elmo
waad mahadsan tahay beert elmo wuu jeclaan lahaa in hab la siiyo
hagaag haddaba kaalay waxaan rajaynayaa hadda inaad sidii hore dhaantid
mahadsanidin beerti iyo biku elma hadda wuxuu dareemayaa xasilooni elma hadda wuxuu isweydiinayaa waxa ay saaxiibadeen marka ay cabsadaan sameeyaan waa su'aal wanaagsan elmo haddaba maxaad samaysaan markii aad cabsi dareentaan
markaan cabsado waan baxsadaa haweerteenu tege markaan cabsado amba hooyadaan taga amba qof baan taga
markaan cabsado qof guriga joogaan taga u sheega cabsideed
dawladaan qabtaa maankaan iska qabtaa
elmo anigaa fikrad ku haya oo aad cabsida ku ilaawi kartid waa maxay biku haddaba innagu aynu matalno dhawaaqa onkadka oo aanu xoog u dhawaaqno allah biku waxay u dhawaaqaysaa sidii onkadka oo kale haye elmo anna maad isku daydid haye haddana elmo ha sameeyo cod weyn allah elmo wuxuu dareemayaa deganaansho elmo hadda wuu u dhawaaqi karaa sida onkadka oo kale runtii waxay u eg tahay madadaalo balka leexaha sameeye alla waa madadaalo allaanay fikrad inoo kartay ka warram haddii aynu iska maadaysanno yaa sheegi kara wax marka roobkuu da'ayo kor aada elmo ma garanayo waa dallada
fiiri waxaan kaaga sheekeynayaa kaftan yar haddaba ma sheegi kartaa waxaan qoyin si walboo roob ugu da'o
ma garanayno waa bacda
haddaba asxaabay elmo hadda kadib kaoo baqaya codka onkadka waad ku mahadsantihiin biku iyo beerti sida aad iiga caawiseen inaanan ka baqin onkadka elmo waxa uu rabaa inuu ogaado si kale oo loo caawiyo saaxiibka oo cabsoonaya anaa garanaya qofka ka jawaabi kara balka leexa aan wacee eerni haye eerni waxaan ahay beers elmo iyo biku eernaayaan hadlaya haye maxaan kuu qaban karaa waxaana doonaynaa inaan ogaano habka ugu wanaagsan ee lagu caawin karo qof dareemayo cabsi taasi waa su-aal wanaagsan haddaba aan jawaabta raadiya
alla waa inaan dallad qaataa haya saaxiibayaal waa aanas iyo barnaamijkiisii simi sheeko sheeko waxaana doonayaa inaan idin weydiiyo su'aal dhammaantiin balse marka hore fadlan ma ii sheegi kartaan magacyadiinna
erni waan ku salaamay magacaygu waa jamaal anigana magacaygu waa shaakir erni
anigana magacayga waa shaafi aadayaan ugu faraxsan inaan idinla kulmo haddaa su'aashaydu waa maxaa samaystaa markaad doonayso inaad caawisan qof wax ka baqaya walaashay waxay ka cabsan jirtay dabeesha habeen habeennada ka mida iyadoo huruda dabeel xoog badanna ay dhacayso waxaan sameeyey dhawaaqa dabeesha sidaanoo kale kadib way fahantay dabeeshu inay tahay shaqar keliya allah waa si wanaagsan haye adiguna shaakir maalin ayaa waxaa dhacday saaxiibtay ayaa doonisay inaan la ciyaarto kubad laakiin asxaabtayda kale iyadu may garadheen wayna ka cabsanaysay balse anigaa caawiyey oo baray saaxiibbada oo dhan intaa kadib dhammaantayna waa wada ciyaarnay iyaduna may cabsanaynin
wah waa shaqo wanaagsan ayaad qabatay runtii shaakir waxaad caawisay saaxiibkaa si uusan u danaybin baqdin haya adiguna shaafi niyo maalinbaa saaxiibtay waxay rabtay inay nagu soo dhiirto sidii kubadda noola ciyaarto laakiin waxay ka dhaqaysay inay la kulunto dawad cusub laakiin anagaa caawiyey oo waxaan baray saaxiibaday dhammaanta ii waa wada ciyaarnay mar dambena maa iscaasabin
wah waa runtii aaday aad u naxariis badan tihiin maadaama aad caawisaan saaxiibadiin kolkay dareemaan baqdin waana mahadsantihiin saaxiibayaal runtii maadaama aad iiga jawaabteen su'aashaydii haddana waxaa la soo gaaray xilligii xarafka maanta iyo abi
salaami asxaabey waa anigoo ah abi iyo barnaamijkeenni xarfaha ee sisinta sheeka sheeka xarafkeenna maanta waa ma waxaana loogu dhawaaqaa ma haddaba asxaabey ma garanaysaan wax ka bilowda xarafka ma haa ma nacaan haddaba asxaabey xarafkeenna maanta halka ayuu noogu egyahay kulanti dambe
haa waa sax madax waxay ka bilaabataa ma markabna wuxuu ka bilowdaa ma haddaba maxaa kaloo ka bilowda ma
musqul haa musqul waxay ka bilaabataa ma waa eray waa aad elmo u isticmaalo marka uu doonayo waalidkiis inuu u sheego inuu rabo suuli haddaba waa markiina asxaabay maxaa kaloo ka bilowda xarafka ma
waan idin salaamay carruuray waxaan ahay ilmo hooyadiis maanta waxaan idinku luuqayn doonaa hees aad u macaan heestan oo ka hadlaysa onkodka waxaana rajaynayaa inaad ka wada heli doontaan duufaan duufaan iyo xillaa xillaac waa waxaynu maqalnoo intuusan roobku soo di'in roob roob roob farxad farxad farxad iyo jawi macaan dhirtu bixiya oo cas buu soo saaraa markuu roobku da'o shimbiraha heesa dadkoo dhanna way wada farxaan markuu roobku da'ayo waa inaad guriga ku jirtaa
waan idin salaamay saaxiibayaal ku soo dhowaada ciyaartii beert yaan garanaya waxay ciyaartu maanta tahay haddaba aniga ayaa idiin sheegaya ciyaartuna waa yaan sheegi karaa xayawaankan haye waxaan sheegayaa xaraf kadibna waxaad sheegaysaan xayawaan ka bilowda xarafkaas ma fahanteen xarafku waa a tariid shaqa wacan ba
bisad
da dameer sha
shember
shaqa wacan caaga boolobooladana waxaa ku leeyahay shaqa wacan
waan idin salaamay waa mar kale iyo anigoo abi oo idiin wada tirada maanta tiradeena maantana waa sideed haddaba ila tiriyo inta jeer ee durbaanka ay biku tumayso waa si wanaagsan haddaba intee jeer ayaa maqashan dhawaaqa durbaanka haa sideed jeer tiradeena maantana waxay ahayd sideed
haya asxaabay aniga iyo elma waxaan rabnaa inaan ogaanno inaad maqasheen tiradii maanta haa tirada maanta waa sideed haddaba aan isla tirinno ilaa sideed kow labo saddex afar shan lix toddoba sideed
shaqa wacan asxaabay
hay elmo wiilkaygiiow kaalay halkan ma doonaysaa inaan kuu sheekayo maanta haa aabbe macaane sheeko onkadka ku saabsan ma garanaysaa ankod oo waxaanba moodaya inaad ka cabsato ankadkee haa elma wuu ka baqi jiray onkadka ka hor intii bikuuya beertii aysan u sheegin inuusan ahayn wax laga baqo hubaal inaad ka cabsato looma baahna onkadka iyo hillaacu waa qayb ka mida awoodaha ilaahay waxaana la arkaa hillaaca onkadkana la maqlaa xilli roobaadka hadda ka hor ayaa waxaa dhacday dad ku noolaa tuulo yar ayaa waxaa cabsi geliyey onkod iyo hillaac fara badan aabe ma saasaa sababtaa inuu maqallo onkadka markuu ilaa ciifo kadib haa waa sidaas elmo isku mar ayay dhacaan aan u soo laabto elmo dadkii aan kuu sheegayey ayaa waxay u tageen boqorka waxayna u sheegteen cabsidooda oo aabe boqorkii muxuu sameeyey ka dibna boqorkii wuxuu u sheegay in ay niyaddooda dejiyaan iskana ilaawaan cabsida waxaana uu sharaxaad dheer ka siiyey onkadka iyo hilaaca oo uu ku qanciyey in ay labadoodba yihiin awoodaha ilaahay oo ay tala saartaan ilaahay isaguna uu ku fillaan doono
mahadsanid aabe elma hadda kadib marka uu maqlo onkadka wuxuu ogaan doonaa inay tahay hilaac
duufaan duufaan iyo hilaac hilaac oo waxaynu maqalno intaanu roob ku soo di'in roob roob roob farxad farxad farxad iyo jawi macaan dhirtu bixiya oo caws ku soo saara markuu roob guda oo shimbiraha heesa dadkoo dhanna way wada farxaan markuu roob guda oo waa inaad guriga ku jirtaa
haye asxaabta elma maanta wuxuu bartay wax cusub wuxuuna bartay inaan laga baqin onkadka waad mahadsan tihiin bikuu iyo beert
ma xasuusataan xarafkii maanta haa xarafkii maanta waxa uu ahaa ma sida ma malab ma xasuusataan tiradii maanta maxay ahayd haa waa sax tirada maanta waxay ahayd siddeed waad ku mahadsantihiin dhegaysigiinna barnaamijka sisiimi sheeko sheeko hana ilaawin inaa ku soo biirtaan barnaamijka kan ku xiga
seexada maanta waalidiinta qaaliga ah carruurtu waxay ka biqi karaan waxyaabo badan oo kala duwan mararka qaarkood waa cabsi aad fahmi karto laga yaabaa waxa aad adiguba soo aragtay muddadii carruurnimadaada waxay kalooy noqon kartaa cabsi aanad weligaa soo arkin haddii ilmahaagu uu kuula imaado cabsashadooda waa in aad u soo dhowaysaa si wacan oo la hadashaa weyddiisaana oo aad ogaataa waxaa cabsi gelinaya had iyo jeer dhegayso cunuggaaga cabsidiisa oo ka caawi inuu maareeyo marmarka qaarkood neebsasho qaadashada dheer waxay ka caawin kartaa cunuggaaga inuu isdejiyo in la tiriyo ilaa iyo shan waa siyaabo kale oo neeftaada lagu dejin karo waxay noqon kartaa wax aanad u arkin inuu cabsi keeni karo laakiin cunuggaaga waxaa laga yaabaa inuu si dhab ah u cabsi qabo kala shaqee cunuggaaga sidii uu u heli lahaa dariiqooyin cabsi yar tusaale ahaan haddii carruurtaadu ka baqaan hooska iyo dhaqdhaqaaqyada daaha habeenkii daahyada u soo jiid oo tusi iyaga inuusan jirin wax ka dambeeya daahan marka ilmahaagu uu dareemo inuu raaxaysto oo ay cabsiduna meesha ka baxdo u sheeg sheekooyinka carruurta ee xiisaha leh ee isaga ka caawinaysa inuu isdejiyo carruurta qaaliga ah dhawaqee ayaad jeceshihiin waalidiintaada ka codso in aad fariin noogu soo dirto lambarka watsaabka noona soo sheeg jawaabta su'aasha sidoo kale waxaad nagala wadaagi kartaa fikradahaaga iyo soo jeedintaada isla nambarkaasi ha ilaawina inaad ka dhagaysataan sesami sheeko sheeko kenya star f m etoobiya radio fana soomaaliya star f m noona soo sheeg jawaabta su'aashani sidoo kale waxaad nagala wadaagi kartaan fikradihiinna iyo soo jeedintiinna lambarkan
intaasina dhegaystayaal waxaa ku dhan barnaamijyadii kulanka waalidiinta iyo sisami sheeko sheeko halka barnaamijyadaasi aad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v owe